subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad taariikhduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha maarjo sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda saakana waxaa halkan si wadi jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay shirka doorashada ee uu ku baaqay madaxweyne farmaajo shirku wuxuu ka dhici doonaa afisyooni santar xarunta afisyooni oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee soomaaliya xarunta afisyooni santar ayaa loo diyaariyey waxaana hawshaa qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku howlan xafiiska ra-iisul wasaaraha
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan cilmi baadhis ku saabsan waxbarashada soomaaliya xaaladda xanuunka covid sagaaliyo toban ee kismaayo oo amara laga soo saaray iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
ciidanka amniga ee miyanmar ayaa sabtidii mar kale gacan adag kala hortegay dadkii dhigayay mudaaharaadyada hareeyay guud ahaan dalkaasi ee looga soo horjeedo afgembigii milatariga ay xukunka ku qabsadeen taliska milatariga ee miyanmar ayaa cambaareyn caalami ah kala kulmaya ololahooda qasabka ah ay ku doonayaan inay ku joojiyaan banaanbaxyada ka dhanka ah afgembigii kowda februaayo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa cambaareeyey qalaasaha kasii socda miyanmar kadib markii magaalada bartamaha dalkaasi ku taalla ee umbaan lagu dilay siddeed mudaharaade oo kasoo horjeeday afgembigii ay milatariga awoodda ku faramarooqsadeen stephen dejarig oo ah afhayeenka antonio guteres ayaa warbaahinta u sheegay in dilalka dadka sida nabdoon u banaanbaxaya iyo soo qabqabashada aan kala sooca lahayn oo ay ku jiraan wariyaasha ay yihiin wax aan la aqbali karin wuxuuna intaasi ku daray in milatariga ay sii wadaan inay iska dhagatiraan baaqyada caalamiga ah oo uu ku jiro kii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ku dalbadeen in lasoo afjaro ku xadgudubka xuquuqda aasaasiga ee dadka lana soo celiyo dhabihii dimuqraadiyadda dalka miyanmar ayaa waxa uu bartanka ka galay rabshado iyo dibadbaxyo joogto ah tan iyo wixii ka dambeeyey kowdii febraayo markaas oo xukunka laga tuuray dowladdii rayidka ee dalkaasi isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ayaa sheegay in weeraro cirka ah ay sabtidii ka geysteen dalka yeman si ay u taageeraan ciidamada dowladda ee ka hortegaya iskudayga kooxda xuutiyiinta ay ku doonayaan inay ku qabsadaan gobolka mariib sida ay qortay wakaalada wararka ee sacuudiga duqeymaha ayaa yimid maalin kadib markii weerar diyuurad aan duuliyo wadin oo xuutiyiintu ay sheegatay lagu gubay warshad saliidda soo saarta oo ku taalla magaalada riyaad iyadoo dowladda sacuudigu ay sheegtay in dabka uu sii socday wakaalada wararka ee sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in ujeedka weerarka uu ahaa in lagu fashiliyo iskudayga jabhadda xuutiyiinta ay ku doonayaan inay ku qabsadaan mariib iyo alkasra xuutiyiinta iiraan ay taageerto ayaa ku dadaalaya in dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee yeman ay kala wareegto gobolka bartamaha ku yaala ee mariib si ay gacanta uga dhigaan maamulidda waqooyiga yeman isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ayaa galay dagaalka sokeeye ee yeman sanadkii laba kun shan iyo toban si ay u difaacaan dowladda hardanka kula jirta fallaagada
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo warkii dunidaynala socodsiinayay halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay shir uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dubbe oo warfidyeennada muqdisho kula hadlay ayaa sheegay inuu ka dhici doono xarunta ciidamada cirka ee afisyooni islamarkaana ay dowladdu diyaari u tahay in sida ugu dhaqsaha badan doorasho loo aado warkanna waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
iyadoo weli isi soo tarayaan baaqyada caalamiga loo jeedinayo hogaamiyaasha isku haya arrinta doorashada lagana dalbaya qabsoomidda doorasho xurya xalaala ayay dowladda soomaaliya mar kale casuumaad u fidisa hogaamiyaasha ka qaybgalaya shir la filaya muqdisho inuu ka dhaco war qoraal oo kasoo baxa aqalka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in casuumaad uu u fidiya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaasha maamul goboleedyada maamulka gobolka banaadir shirkaas oo dhici doona laba iyo labaatanka bishan oo ku beegan maalinta isniinta wasiirka warfaafinta soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabta muqdisho ayaana sheegay in xukuumadda soomaaliya qabanqaabinaysa shirka dhacaya teenada efesoni ee gudaha muqdisho kaasoo iskugu imaanayaan dowladda dhexe federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada maamulka gobolka banaadir kaasoo socon doona muddo laba cisho ah laguna dhammaystiri doono wadahadaladii toddobiyo tobankii sebtembar heshiiska laga gaaray iyo lix iyo tobankii februari wadahadal ka dhaca magaalada baydhabo guddi farsamo loo saaray
doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in la ysugu yimaado shir labaiyo labaatanka bishan maarso oo ku beegan isniinta shirku wuxuu ka dhici doonaa afisyooni center xarunta afisyooni oo ay leeyihiin ciidamada cirka soomaaliya xarunta afisyooni center ayaa loo diyaariyey waxaana hawshaa qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku howlan xafiiska ra-iisul wasaare waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajando noqon doonta saddex kelmadood oo ah doorasho doorasho doorasho aan halkaa ku nuuxnuuxsado dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo aado sida ugu dhaqsaa badan seventeen sebtembar heshiiskii waan haysannaa labada aqal ansixiyeen sixteen february guddidii farsamadana waan haysannaa waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhammaystiro guddida farsamada anugaan guddoomiye u ahaa waxaanu soo qorshaynay ajandaha shirka wuxuu socon doonaa laba maalmood isniinta iyo talaadada isniinta iyo talaadada labadaa maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa loo ayidi lahaa seventeen septembar iyo sixteen february iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho waadi lahaa ka wada hadlaan waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyaddiisii iyo madax bannaanidiisii ay meel fiican marayso dowladdu waxay diyaar u tahay wereva meel kasta ha ahaato xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda kaale badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho waayo haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho waado inaanu nimaado dowladda maraykanka ayaa war qoraal ee soo saarta waxay ka dalbata hogaamiyaasha soomaalida inay qabtaan doorasho sida ugu dhaqsaha badan wadahadana lagu haliya arrinta doorashada warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa hoosta laga xariiqay in ahmiyad weyn la siin doono sidii lagu qaban lahaa doorasho loogana gudbi lahaa arrinta ismaarwaaga hadda taagan iyadoo la ilaalinayo xasiloolida deganaanshaha soomaaliya casuumaadda ay fidisay aqalka madaxtooyada ayaa imaanaysa iyadoo magaalada muqdisho horebay u joogeen madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland sidoo kalena muqdisho hadda ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ee qaybta kaa shirka waxaana wadanka weli ka maqan oo soo gaarin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareyn oo ku sugan wadanka turkiga lama oga halkay saldhigan doonto muranka salka ku haya arrinta doorashada soomaaliya waxaase xilligan muuqatay in hogaamiyaashu ay dhabarka isxajiyeen doodooduna ay tahay mid gaarta meel fog waxaana dhowaan muqdisho looga dhawaaqay golo la magacbaxay golaha badbaadada qaranka taasoo ay kasoo muuqdeen madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya iyo golaha madowda musharaxiinta kuwaasoo dhammaantood ka aragti duwan sida wax ku wada dowladda waqti uu ka dhammaado uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatanna kismaayo maalmihii u dambeeyey magaalada kismaayo waxaa saameyn ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban oo dad ay halkaasi ugu dhinteen iyadoo maamulka jubbalandna uu soo rogay amaro bulshada looga digayo uu ka mid yahay xirashada afsaabka ama maaska warkan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
si loo xakameeyo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ayaa maamulka jubbaland waxa uu soo saaray amare ku aadan sidii bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ay isaga badbaadin lahaayeen cudurkaasi oo waayadii u dambeysay saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo wareegta ay ka soo baxday xafiiskiisa ayaa loogu baaqay shacab ku dhaqan magaalada kismaayo in ay waajib tahay in la xirto afsaabka sidoo kale shaqaalaha ka howlgelaya xafiisyada dowladda ayaa loogu baaqay in ay xirtaan afsaabka iyo in ay adeegsadaan waxyaabaha muhiimka ahi ee looga hortegi karo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban shirkadaha ganacsiga ayaa loogu baaqay in iyaguna ay waajib tahay in ay qaataan afsaabka gaadiidka ay raacaan dadweynaha ayaa qayb ka ah goobaha amarada lagu soo rogay ee ku aadan dadku in ay adeegsadaan afsaabka iyo kala fogaanshiyaha hoteelada lagu qaxweeyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu yimaadaan magaalada kismaayo ayaana qayb ka ah digninadaasi oo ay saameynayaan gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf temijilec oo ka hadlay halista caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa digniin u diray guud ahaan shacab ku dhaqan magaalada kismaayo dadkan reer kismaayo aan u sheegayno mayowba khatar baa jirta cudurkan covid la yidhaahdo khatar buu ku hayaa dalka soomaaliya adduunka o dhan buu ku hayaa laakiin gaar ahaan innaga soomaaliyana khusaysa kismaayaana khusaysa iyo jubbaland waxaan hadda xaqiiqo inoo cad oo aynu wada ognahay inuu fara baan ku hayo magaalada kismaayo shalay hadda dad maamulka degmada ka mida baa u dhintay maalin walbana intaasoo qof baa dhimata waxaan damowdaa dadka reer kismaayo inayan aad isaga xilsaarin oo farriimaha loo soo diray moobayladooda loogu soo diro loo sheego idaacadaha looga sheego inayan dadku aad u qaadan baa mooda war waxana waa aynu sahlan karra maaha khatar waay waxaan rabaa ku celinaynaa oo ku celinaynaa waxii laydiin sheegay oo ay ugu sahlan tahay baalka gafuurka lagu xirto ama afxirka ah in la sameeyo oo aad xidhatid waad helaysaa magaalada waa yaalla sidoo kale gudoomiyaha maamulka degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijilec ayaa ugu baaqay ganacsatada suuqyada magaalada kismaayo in ay ilaaliyaan nadaafadda si looga fogaado faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban
suuqyaroo kale hadda waa intanu inoo jiraa waxaa la rabaa dadka meesha qof kasta oo kismaayo ku nool suuqyaro maalintii cid baa ka soo booqata waayo waxaa laga gataa hilibka iyo cuntada iyo waxa la wixii adeega waxaa la rabaa dadkan adeega samaynaya kuwan hilibka qalaya kuwan qudaarta laga iibsanayo inay wax nadaamsan oo faraxalan oo dhaqan oo qalabka lagu faraxsho waa la geynayaa in laga taxadaro qofku inuu san si caadiya isaga dhaqmino oo waagii nabadda la ahaayoo kale maha cudur baa jira khatara fadlan ha la ilaaliyo dadka nadaafadiisa oo dadka wax gadaya ha ilaaliyeen dadka soo booqanaya wax ka gadayaan nadaafadooda ha ilaaliyeen iyo maxaanku idhaahdaa badqabka dadka ha la ilaaliyo waxaa waaye cudurka qayb bay ka tahay nadaafad xumada cudurka uu ku yimaado waxaan rajaynaynaa marka insha allahu dadkan wax laga iibsanayana inay taxadaraan kuwa wax iibsanayana isagoo afkiisa u xiran yahay oo wixii maaragtay taxadarkiisa iyo kala fogaanshaha iyo wax walba iyadoo lagu talagelayo inay maaragtay ku talagalaan meeshu in khatari jirto dad badan oo ku nool magaalada kismaayo ayaa u geeriyooday caabuqa covid sagaal iyo toban iyadoona bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo badankoodu aanay aaminsanayn halista cudurkaasi taas oo keentay inuu kusii faafo qaybaha kala duwan ee bulshada dad badan ayaana la jiifiyey goobaha karantiilka ee ku yaala magaalada kismaayo kuwaas oo haatan ay xaaladooda wanaagsan tahay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
sannadihii u dambeeyey imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee soomaaliya ayay ku dhaceen arday doora hadda oo imtixaankii dhowr bilood ka harsan yihiin ayaa ururka cilmi baadhayaasha soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho uu sameeyey daraasad uu ka odorosayo arrintaasi gaar ahaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay in loo diyaargaroobo wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa la kulmay doktor shaaci shariif oo ah madaxa ururka cilmi baadhayaasha soomaaliyeed waxaana uu weydiiyey nuxurka daraasadooda ku jira
waxaan ku guda jirnaa xili ay soo dhowdahay itixaankii dugsiga sare ee dalka oo la qabto sanad weliba sanad dugsiyeedka marka uu dhammaado waxaan ognahay labadii sano ee lasoo dhaafay in itixaanadii dugsiga sare ay la kulmeen arrimo ay kamid yihiin in itixaankii uu banaanka usoo baxay xiligii aan la gelin ama xilligii itixaanka aan la gelin ka hor taasna waxay ahayd labada kun sideed iyo tobankii sanadkii ku xigay ee labada kun sagaal iyo toban iyo labada kun iyo labaatan waxaa dhacay ku dhowaad sideed kun oo arday ama boqolkiiba shan iyo labaatan ayaa waxay ku dhacday intixaanadii dugsiga sare ee la qaaday taas marka waxa ay keentay tuhunno badan iyo in bahdii waxbarashada ay ka ka dhiidhiyaan arintaas marka urur ahaan ama ururka culimbaarasha soomaaliyeed waxa uu isaga uu ka duulayo labadii sano wixii dhacay wuxuu daraasad bilaabay inuu ka sameeyo tuhunada laga qabi karo wixii dhacay wax lamida inay dhacaan ama maxaa lahaa sidii looga fogaan lahaa inay dhacaan waxaad ka hadasheen waxbarashada soomaaliya weliba imtixaanaadka dugsiyada sare ayaad si gooniya diiradda u saarteen iyadoo dowladuna ama wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay maamusho waxaan rabaa bal inaad i tusaale usoo qaadato ama aada faahfaahayso waxyaabaha sida goonida ah cilmi baaristu ay u dul istaagtay iyo dadka aad la hadasheen waxay ahaayeen dabcan daraasadda waxaa ka qayb qaatay in ka badan afar boqol oo qofood oo isugu jira macalimiinta dugsiga sare iyo maamulayaasha dugsiga dugsiyada dhammaan gobolada dalka marka laga reebo somalilan marka macalimiinta iyo waxaa kaloo ka qayb qaatay daraasada dadka waxbarashada daneeyo oo ama ahaa ng o-yada qeybta ka ah waxbarashada dabcan daraasada marka qaab waxay u sameyn cilmibaarista inaan su-aalo ama kuweshineer aan u dirno dadka ay quseyso waxyaabaha ama inaha ay xooga saarto waxaa kamid aheed sidii dadka ay dareenku ay ka qabaan suurtagalnimada in itixaanka qish uu baxo inta aan la gaarin sidoo kale in la weydiiyo dareen ama cabsida ay ka qabaan in itixaanka dib uu dhaco daraasadu sidoo kale waxay diirada saartay inay ogaato haddii ay cabsi laga qabo in itixaankii xiliga natiijada uu soo bixi lahaa inay dib uga dhacdo sidoo kale daraasadu waxay xooga saartay maadaama lagu jiro xiligan coronavirus xiligiisa in ay cabsi laga qabo in ardayda aysan helin gargaarka deg dega haddii inkeys arday uu ku xanuunsado xarunta waxbarashada ama itixaanka lagu galayo
daraasadiinan waxay soo baxaysaa xili dalka qallaasa siyaasadeeda uu ka jiraan oo doorashooyinkii inta badan indhaha lagu wada hayo waxay sidoo kale soo baxaysaa xili soomaaliya ay aada ula daalaadhacayso xakameynta safmareenka covid sagaal iyo toban ma ku eegteen caqabadahaasi dalka hadda uu ku jiro iyo imtixaanaadkan la filayo dhowaan in ardaydu ay fariistaan dhowr bilood kadib arrimahaas ma fiirsan dabcan daraasada qeyb kamid ayaa waxay aheeda inay weydiiso dadka walaaca ay ka qabaan xiliga doorashada iyo waxaa isku soo aadi kara itixaanadii dabcan walaac badan ayay ka muujiyeen oo qaarkood waxay dhaheen waxaan aada uga cabsanaynaa isbedelada siyaasada marka qaarkood ku yeelan karto dabcan wasaaradda waxbarashadana si gaar ay u saameyso waxaan ognahay saddexda sano ee lasoo dhaafay wasaaradda waxaa soo maray saddex wasiir oo wasiir waxbarasho ah sidoo kale dhammaan wasaaradda dhowaan waxaa loo magacaabay ama ay yeelatay d j cusub ama maxaa lahaa director cusub marka waxyaabaha ay aadka uga cabsanayeen ama ay walaaca ka muujiyeen bahda waxbarashada waxay aheeday xiliga doorashada laga yaabo jeedka in la xiro laga yaabo waayahan dambe mudaharaadyo ay qolyaha dowladda iyo maxaa lahaa maxaa la kasoo horjeeda ama xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqayeen in haddii ay xiliga itixaanka iyo doorashooyinka iyo mudaharaadyada iyo isku soo aadaan inay saameyn ku yeelan karto waxyaabaha marka caqabadahaas haddii aad aragteen oo dadkii aada la hadasheen arrimahaasi ay soo bandhigeen wax talooyin aad ku bixiseen cilmi baaristaan ma jiraan dabcan haa sababta daraasadaan u sameyno waxay ayd inaa qeyb ka qaadato in waxay wadanka u toosan lasii toosiyo wixii markaas naga dhina dib loo hagaajiyo daraasadda waxay tale kusoo jeedinaysaa midda koowaad in itixaanada si aad loo adkeeyo aysan banaanka usoo bixin iyadoo itixaanka aan la gelin sidoo kale in laga fogaado in itixaanka la kansalo si looga fogaado in ardayda markale banaanbaxyo sameeyeen haddii lacala uu qishbax aan la kansalin itixaanada oo si kale loo farsameeyo in la hubiyo maxaa la tixgelin la siiyo walaaca hadda aan soo bandhignay ee ka imaado baxda waxbarashada ee muujinayso arrimaha la xiriira itixaanka in dowladda ay xili hore arrintaas ay u istaagto ay wax ka qabato in haddii in case of health emergency uu dhaco in gargaarka deg dega ah ardayda loo diyaariyo ambalaasyo la diyaariyo kaasina waxa uu ahaa doctor shaaci shariif oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ugu warrameeyey wariyahayaga cabdicasiis barrow
geesta kalena ardayda ka soo jeeda waddamada bariga afrika oo ay soomaalidu ka mid tahay ayaa dugsiyada magaalada melbourne qaarkood ay u bilaabeen waxbarasho dheeraad ah wakhtiga iskuulka kadib maadaama weli ay kasoo kabanla'yihiin dib u dhicii sanadkii lasoo dhaafay uu waxbarashada dalka australia ku keenay xanuunka covid barnaamijkan oo toddobaadkii laba maalmood ay qaataan ardayda ayaa waxaa ka howlgala dad soomaali ah sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda ee magaalada melbourne ibraahim cumar baafo
barnaamijyadan waxbarashada dheeraadka ah ee lagu siiyo ardada afrikaanka ah ee ku nool melbourne ayaa daruustan lagu bixiyaa iskuulo ku yaala xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ee ka soo jeeda waddamada bariga afrika faarax warsame oo ka mid ah madaxda jaaliyadda ayaa ka waramaya waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore ee ardadu ay ku qaadan jireen meel ka baxsan iskuullada barnaamijkan homework clubka waa mid loogu talagalay ardayda asal ahaan ka soo jeeda africa oo soomaalidu ay ka mid tahay waxaana aan ku qabannaa laba iskuul oo xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin ku yaala ardaydeenuna ay iskuulaadkaas dhigtaan barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale gudaha iskuullada ayaan ku qabannaa waxaana hadda ka shaqeeya ilaa saddex qof oo soomaali ah laba ka mid ah waxay barteen ama ku takhasuseen maadada waxbarashada education gabar dhalinyaro ah ayaa barnaamijka coordinator-ka ah hadda ayay shahaadada masterka dhammaysay oo xagga waxbarashada ah barnaamijkan marka waxaa la qaataa laba maalmood isbuucii waxaana la bilaabaa marka iskuulku uu dhammaado faaraxow caruur maantoo dhan waxbarasho ku jiray haddana mid kale oo dheeraad ah loogu daray siday u arkaan caruurtaasi waalidiintuse ma ka falceliyeen inay ka heleen barnaamijkaasi in kale aad ayay runtii caruurta uga heleen barnaamijkan wayna ku faraxsan yihiin hadda waalidiin badan ayaa nala soo xiriiray si barnaamijkaas ay qayb uga noqdaan caruurtoodu ujeeddadu waxa weeye in ilmaha xagga maskaxda iyo cilmigaba laga dhiso barnaamijku ama homework clubkani waa barnaamij isboorti iyo waxbarashaba isugu jira macalimiinta dhiga ma isla kuwii iskuulka mise waa kuwo ka duwan oo dowladdu ay qarashaad ku siinayso tacliintan dheeraadka ah waxaa nala shaqeeya macalimiin si mutadawacnimo ah noo caawiya waxaan rajaynaynaa insha allahu in isbeddel fiican uu caruurteenna u sameeyo mustaqbalka dhow arrinta kale oo muhiimka oo meesha ku jira walaal baafo waxa weeye saddexda qof ee nala shaqeeya oo dhallinyarada ah ee soomaalida ah iyaguna shaqo ayay meesha macnaha ka helaan oo waa la beygarayaa bilowgii ilaa iyo dabayaaqadii sannaddii hore ee laba kun iyo labaatan intii cudurka coronavirus uu si weyn u hayay gobolkan victoria ee ardaduna ay daruusta ku qaadan jireen dhanka guryaha dibudhac weyn ayaa ku yimid baa la yidhi tacliinta maadaama aan iskuullada toos loo tegi jirin hayeeshee dowladda victoria ayaa dadaalo dheeraad oo waxbarasho ah lagu kabayo caruurta soomaalida iyo kuwa afrikaanka ah ku bixiyeen qarashaad cilmigooda loogu kordhinayo soomaalidu waxa ay ka mid tahay tirada ugu badan ee ka faa'iidaysata barnaamijyadan waxbarashada dheeraadka ahi ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
halkaaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa mid iyo laba aan ka codsado cabdiqaadir maxamed mursal ciidanka amniga ee miyanmar ayaa sabtidii mar kale gacan adag kala hortegay dadkii dhigayay mudaharaadyada hareeyay guud ahaan dalkaasi ee looga soo horjeedo afgembigii milatariga ay xukunka ku qabsadeen taliska milatariga ee miyanmar ayaa cambaareyn caalami ah kala kulmaya ololahooda qasabka ah ay ku doonayaan inay ku joojiyaan banaanbaxyada ka dhanka ah afgembigii kowda februaayo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa cambaareeyey qalaasaha kasii socda miyanmar kadib markii magaalada bartamaha dalkaasi ku taalla ee ombaan lagu dilay siddeed mudaharaade oo kasoo horjeeday afgembigii ay milatariga awoodda ku faramarooqsadeen stephen dejarig oo ah afhayeenka antonio guteres ayaa warbaahinta u sheegay in dilalka dadka sida nabdoon u bannaanbaxaya iyo soo qabqabashada aan kala sooca lahayn oo ay ku jiraan wariyayaasha ay yihiin wax aan la aqbali karin wuxuuna intaasi ku daray in in milatariga ay sii wadaan inay iska dhegatiraan baaqyada caalamiga ah oo uu ku jiro kii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ku dalbadeen in lasoo afjaro ku-xadgudubka xuquuqda aasaasiga ee dadka lana soo celiyo dhabihii dimuqraadiyadda dalka miyanmar ayaa waxa uu bartanka ka galay rabshado iyo dibadbaxyo joogto ah tan iyo wixii ka dambeeyey kowdii februaayo markaas oo xukunka laga tuuray dowladdii rayidka ee dalkaasi isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ayaa sheegay in weeraro cirka ah ay sabtidii ka geysteen dalka yeman si ay u taageeraan ciidamada dowladda ee ka hortegaya iskudayga kooxda xuutiyiinta ay ku doonayaan inay ku qabsadaan gobolka mariib sida ay qortay wakaaladda wararka ee sacuudiga duqeymaha ayaa yimid maalin kadib markii weerar diyuurad aan duuliyo wadin oo xuutiyiintu ay sheegatay lagu gubay warshad saliidda soo saarta oo ku taala magaalada riyaad iyadoo dowladda sacuudigu ay sheegtay in dabka uu sii socday wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in ujeedka weerarka uu ahaa in lagu fashiliyo iskudayga jabhadda xuutiyiinta ay ku doonayaan inay ku qabsadaan mariib iyo alkasra xuutiyiinta iiraan ay taageerto ayaa ku dadaalaya in dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee yeman ay kala wareegto gobolka bartamaha ku yaala ee mariib si ay gacanta uga dhigaan maamulidda waqooyiga yeman isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ayaa galay dagaalka sokeeye ee yeman sanadkii laba kun shan iyo toban si ay u difaacaan dowladda hardanka kula jirta fallaagada haatanna dhegaystayaal aan jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aan wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaana siciid mira xaydar iyo weliba kinsii xaaji aadan
guud ahaanba dhegaystayaal idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.